on Wednesdays at 1900 UTC.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si teosahil kaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo weliba boggeena v o a somali com subax wanaagsan dhegeystayaal waa aroornimo talaado ah koow iyo soddonka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aanu idinkugu hayno idaacaddeenana waxaa ka mida falanqayn ku saabsan weerarada israa'il ee khaza oo sii ballaaranaya ballaarinta ciidanka israa'iil ee gudaha khaza ee koonfurta iyo waqooyiga ay maantaba kala xireen waxa uu ka dhigan yahay in ay soo celiyaan oo ay gacanta ku soo dhigaan dadkii lahaysayaasha ahaa ee yahuudda ee gacanta xamaas ku jiray islamarkaana israa'iiliyiintu waxay awoodda saarayaan siday u burburin lahaayeen awoodda militari ee xamaas
sarkaal sare oo ka tirsan booliiska britain oo sheegay inuu soo dhoweynayo dib u eegis lagu sameeya qeexitaanka xagjirnimada sidoo kale waxaad maqli doontaan soomaalida kanada oo dadaal ugu jira tallaabooyin ay dhaqanka iyo madadaalada soomaalida sare ugu qaadayaan qodobadaasi iyo warar warbixinno kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka aqalka cad ee maraykanka ayaa isniintii soo dhoweeyey qulqulka xadidan ee gargaarka bini'aadanimo iyo dib u soo celinta isgaarsiinta khaza iyadoo israa'el ay sii wado weerarka dhinaca dhulka ay ku qaadayso deegaanada iyadoo uga jawaabaysa weerarkii xamaas ee toddobadii oktoobar waxaa sidoo kale aqalka cad uu ku celiyey digniintii ay u direen wadamada gobolka inay ka fogaadaan inay ku lug yeeshaan dagaalka fariintayada ku socotaa waddan kasta oo doonaya inuu ka faa'iideysto isku dhacani waa xasamayn ee ka joog ayuu yiri john kirby agaasimaha isgaarsiinta ee istaraatiijiyadda ee golaha amniga qaranka sida aad wada ogtihiin ayuu yiri waxaan xoojinay cududeenna gobolka waxaa kaloo uu sheegay inay si joogto ah maraykanku u ilaalinayaan una hubinayaan in waddan kasta oo laga yaabo inuu ku soo boodo halka dagaalku uu ka socdo ama dagaalka in uu ogaado in si dhab ah ay maraykanku taas u qaadan doonaan una ilaalin doonaan danaheenna ayuu yiri amniga qaranka ee gobolka laakiin khilaafkan ayaa sidoo kale waxa uu ku fiday bulshada dhexdeeda iyadoo saameeyey aragtida dadweynaha boqolaal qof ayaa weeraray garoonka diyaaradaha ee gobolka dijastan ee dalka ruushka dhammaadkii isbuucii hore iyagoo ku qaylinaya nacayb ku aadan imaanshiyaha diyaarad ka timid magaalada talaabiib madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ku eedeeyey dhacdooyinkaasi faragelinta shisheeyaha isagoo leh waxaa dhiirigeliyey oo ku jira shabakadaha bulshada isagoo eedeeyey sirdoonka reer galbeedka laakiin john kirby ayaa beeniyey eedeymaha ruushka ciidamada maraykanka ee ku sugan ciraaq iyo suuriya ayaa lagu soo weeraray diyaarado ama gantaallo ugu yaraan labaatan iyo afar jeer maalmihii lasoo dhaafay oo ay ku jiraan ugu yaraan saddex weerar oo dhacay shalay oo isniin ah sida ay uu sheegay sarkaal ka tirsan dhinaca difaaca maraykanka ugu yaraan shan ka mida weeraradan waxa ay dhaceen kadib markii ciidamada maraykanku ay weerareen laba xarumood oo ku yaala bariga suuriya oo ay isticmaalaan ilaalada kacaanka islaamiga ee iiraan iyo kooxaha xiriirka laleh saacadihii hore ee jimcihii midkoodna weeraradan oo dhacay tan iyo weerarkaasi aargoosiga ahaa ee maraykanka jimcihii ma geysan khasaare sida ay sheegeen saraakiisha difaaca weerarkii ugu dambeeyey ee isniintii shalay ayaa waxaa loo adeegsaday gantaalo badan oo lala beegsaday saldhig ciidamada cirka ee al asad ee galbeedka ciraaq sida uu v o eda u sheegay sarkaal ka tirsan gaashaandhigga oo codsaday inaan magaciisa la shaacin sababo la xiriira arrimaha amniga weeraro kale oo gantaalo badan ah ayaa lagu qaaday ciidamo ku sugan aagga cagaaran ee goobta taageerada howlgalka ee furaad ee dalka suuriya maalintii axadiina diyaarad ah hal jiho ku socota ayaa loo adeegsaday ciidamada maraykanka ee ku sugan saldhig u dhow shadaadi waqooyi bari suuriya khamiistiina weerar kale oo isna diyaarad ay geysatay ayaa lala beegsaday ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysiga ee saldhigga cirka ee al asad ee ciraaq sida ay sheegeen saraakiisha maraykanka xogayaha warfaafinta ee bentagonka brigade general bad rider iyo saraakiil kale ayaa ku eedeeyey kooxo ay iiraan taageerto inay ka dambeeyaan weeraradan maalinlaha ah ee lala beegsanayo askarta maraykanka halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington madaxa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caawinta falastiiniyiinta ayaa isniintii sheegay in dadka rayidka ee ku nool marinka khaza ay la kulmayaan ciqaab wadareed iyo barakicin qasab ah iyadoo israa'iil ka falcelinaysa weerarkii xamaas xabajoojin bani aadanimo oo deg deg ah ayuu yiri waxay noqon kartaa arrin nolol iyo geeri u ah malaayiin qof gudoomiyaha hay-adda qaramada midoobey ee falastiiniyiinta philip lasrini ayaa ka sheegay shir deg deg ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay xaaladda ka yeesheen philip lasrini waxa uu sheegay ciqaab wadareedkan iyo barakicintan inay horseedi karto dembiyo ka dhana bani aadamnimada iyo dembiyo dagaal dhanka kalena israa'il waxay sheegtay in ay kordhisay weerarada khaza haddaba doctor xasan al basri oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda axkaaf ee dalka yemen ayaa iiga waramay xaaladihii ugu dambeeyey ee khaza
sida muuqata isballaarinta ciidanka israa'iil ay gudaha khaza isku ballaarinayaan ee koonfurta iyo waqooyiga ay maantaba kala xireen waxa uu ka dhigan yahay in ay soo celiyaan oo gacanta ku soo dhigaan waxaan la idhaha hostajka dadkii lahaysayaasha ahaa ee yahuudda ee gacanta xamaas ku jiray isla markaana israa'iiliyiintu waxay awoodda saarayaan siday u burburin lahaayeen awoodda military ee xamaas ee godadka hoos ka qoodan dhulka hoostiisa marka isballaarin istraatiijiyad fog cuskanaysa ayay u muuqataa oo ay rabaan inay soo gebagabeeyaan awoodda military
waxaa kaloo ay sheegeen ciidamada israa'il in ay duqaymo ka geysteen bartilmaameedyo ku yaala lebnaan iyo syriya maxay yihiin meelaha ay duqaynayaan ee dalalkaasi ka mid a
duqaynta ay israa'iil ku qaaday xadka lebnaan waxay noqonaysaa jawaab ama falcelin madaafiic xisbullaahi ay kaga soo tuureen dhinaca lebnaan isla markaana maalmahan waxaa socday sawaariikh iyo madaafiic la isdhaafsanayo oo labada dhinacba ay barta ay kaga taalla xarumaha ay xadka lubnaan iyo israa'iil ay isku dhaafsadeen dhinaca syriya waxaa bilowday duqayn ciidanka israa'iil ay duqaynayaan buuraha golan iyo elaboorka dimashik waxayna aaminsan yihiin in hub military ah oo markaa u socda dhinaca xamaas iyo dhinacan golan buuraha la yihahdo inay markaa ka soo degayaan elaboorka dalka syriya dimashik sidaana ay maalmahan ay ka hortag ballaaran ay ku waday dhinaca syriya
waxaa sii kordhaysa tirada rayidka gaar ahaan caruurta xogihii ugu dambeeyey qiyaaso sidee ah ayay ka bixiyeen tirada rayidka gaar ahaana caruurta ku dhimanaysa khaza waxaa sii kordhaya tirada caruurta lagu dilayo duqaynta ciidanka israa'iil ay hawada sare ka duqaynayaan guryaha iyo deegaanka deegaamada ku yaalo khaza oo waxaa la leeyahay tobankii daqiiqadba waxaa dhimanaya hal canug oo falastiini ah oo markaa khaza lagu dhimanaya guryaha ay ka degan yihiin boqolkiiba guud ahaan toddobaatan ayaa lagu qiyaasaa caruurta lagu laayay khaza dhowr kun ayay gaaraysaa haweenka ayaa nambar ahaan ku soo xiga ciidanka israa'iil nambarkii iyo ciidankii ay rabeen in dhaawacaan ee xamaas nambar toban labaatan ku dhowaada ayaa lagu sheegay laakiin inta kun ee la dilay oo caruur u badan iyo haween ayaa nambarada ugu badan wax soo gaareen khaza markaa duqayntu ay saameyn weyn u gaarsiisay ayaa la sheegayaa markaa duqaymuhu inta badan waxay ku dhacayaan xaafado dad rayida ay degan yihiin waana tan keentay in dhaawac uu bato caruurtii iyo dumarka xitaa kuwii loo qaaday isbitaalada ayaa dawo la-aan hadda dhimanaya
ugu dambeyntii maxay wadamada islaamka iyo carabtu ka leeyihiin weerarada sii kordhaya iyo xaaladda bani-aadamnimo ee sii xumaanaysa ee kaza
waddamada islaamka iyo carabtu si guud cambaarayn ayaa socota inta badan madaxda carabta hal mowqif ayay qaateen oo ah in la joojiyo dagaalka islamarkaana la gaarsiiyo gargaar degdega marinka rafax loona marsiiyo khaza turkiga ayaa ugu hadallo kululaa oo markaa hanjabaad iyo hadallo caqli celinah israa'iil hawl u marsiiyey masaaridu waxaad moodaa militari ahaan in hadalla kurkulul ka soo baxayo kadib duqaymo xadka rafax ay israa'iil ay halkaa ay ku garaacday sacuudiga iyo qatar iyo iiraan iyo dalal kale ayaa soo jeedinaya in si deg deg ah loo joojiyo xabadda marka laga soo tago hadalladaas shucuubta carabta ayaa bannaanbaxayo kala duwan ka wada deegaamada dalalka carabta ku yaala marka guud ahaan xaalad kacsanaana iyo hadallo cambaareena ayaa ka soo yeeraya dalalka carabta
kaasi waxa uu ahaa doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda axkaaf qadka telefoonka ayuu iigu waramayey sarkaalka ugu sarreeya ahaa ciidamada booliiska ee britain ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo dib u eegis lagu sameeya qeexitaanka xagjirnimada arrintan ayaa imaanaysa ah kadib markii booliiska britain gaar ahaan london lagu cambaareeyey nidaamka ay ula dhaqmaan dibadbaxyada lagu taageeraya qadiyadda falastiiniyiinta iyo cambaaraynta duqeynta israa'il ee ka dhaca magaalada london warbixin ku saabsan arrintan waxaa london nooga soo diray waryahan qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil tan iyo toddobadii bishan dhammaanaysa maalintii ay xooga gaxamahaas weerareen gudaha iyo meelo ka mida deegaanada ay israa'iil haysato iyo bilowgii weeraradii aargoosi ee ay ku sheegtay tel afiif in ay ku baabiinayso xamaas waxaa london ka bilowday mudaharaadyo ballaadhan oo falastiin lagu taageerayo waxaa kordhay weeraro gacanka hadal ah oo loo geystay jaaliyadaha muslimiinta iyo yuhuudda jaaliyadda israa'iil iyo dadka taageerana waxa ay samaynayeen dibadbaxyo lagu taageerayo dadka loo haysto afduubka london iyo magaalooyinka ay ku badan yihiin jaaliyadda muslimiinta ee britain ku nool sida birmingham sheffield iyo manchester waxaa ka dhacaya dibadbaxyada ugu ballaadhan ee yurub ee lagu taageerayo qadiyadda falastiin laguna diidan yahay duqeynta israa'iil dibadbaxyadaasi oo u badnaa qaar si nabad ah u dhacay sida ay sheegeen dadka soo qabanqaabiyey iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha haddana waxaa ka soo noqday waxyaabo badan oo la isku diiday dibadbaxayaasha iyo dadka soo qabanqaabiyey mudaharaadyada ayaa sheegay in nidaamka booliisku u maamulayaan dibadbaxyadan ay ka duwan yihiin nidaamka ay ula macaamilaan dibadbaxyada lagu taageero israa'iil iyo dibadbaxyadii lagu taageeri jiray ukraine laguna diidanaa weerarka ruushka dadkaasi ayaa ku doodaya inuu booliisku isticmaalo awood xaddaaf ah u muujiyaan dibadbaxayaasha diidmo mararka qaarkoodna laga dareemayo cunsuriyad dhinaca kale qaar ka mid a siyaasiyiinta britain ayaa booliiska ku canaantay sababta ay u xidhi waayeen dad ku dhawaaqaya markii ay dibadbaxayeen ereyada ay ka mid yihiin jihaad booliiska britain ayaa sheegay in kelmadda jihaad macno badan yeelan karto iminkana aan cid loo xidhin mark rowley madaxa booliiska magaalada london ayaa sheegay inay ciidamadiisu xidhi doonaan qof kasta oo jeediya hadal nacayb ah laakiin taasi ay iman doonto marka dembigaasi dhaco maxamed nuur qalim oo ka faalooda arrimaha britain ayaan weydiiyey dooda ah in booliiska london ula macaamilo dibadbaxayaasha taageeraya falastiin si ka duwan mudaharaadyada kale sida kuwii loogu taageerayay ukraine weryahan banaanbaxa lagu taageerayay falastiin ee ka socda magaalada london khaasatan maalmaha sabtida ah banaanbaxyadaas runtii sidaan arkayno waxaad moodaa in booliisku uu kula dhaqmaayo taageerayaasha falastiin gacan adag markaad u eegto kuwii loo qaban jiray ukraine markii uu ruushka kusoo duulay inuu qabsado banaanbaxyadaas oo ah dareemaysa in booliisku ay wax ka hortag ama dhibaateyn ama ciriirin ama aad dareemaysid in maaragtay jawiga ay iskula socdaan ay saaxiibtinimo tahay laakiin hadda aad moodeysid kuwa falastiin taageeraya ay booliisku kula dhaqmaan gacan adag iyo yani xiriir aan ahayn kii laga doonayay in booliisku kula dhaqmo dad banaan baxaya aad dareemi kartid in gacan adag ka jirta meesha xiriirin caburin marka waxaad moodaa in banaanbaxyada lagu taageeraya israael oo iyagana dhinaca kale ka socda ay aad moodid inay kula dhaqmayaan gacan saaxiibtinimo laakiin asxaabta taageereysa falastiin ay yihiin kuwa si adag loola dhaqmayo taasi waa waxaad sida ay noo sheegeen ama aad dareemeysa ama shaashadaha t v-ga aanu ka arkayno ama ragga banaanbaxyada soo qaban qaabiyaba ay dareemayaan ama ay sheegeen marka waxaad moodaa in banaanbaxa dadka falastiin taageeraya uu yahay mid gacan bira lagula dhaqmaayo marka dareenkaas uu jiraa waana wax la arkay oo aan qarsoodi lahayn sarkaalkan ayaa sheegay in loo baahan yahay fahan wanaagsan oo ku saabsan xagjirnimada wasiirada dowladda britain ayaa dib u eegis ku samaynaya qeexidda sharciga ah ee xagjirnimada oo ah tallaabo loo qorsheeyey in lagaga hortago dembiyada nacaybka oo ay ku jiraan nacaybka dadka yuhuudda ah sida uu sheegay mid ka mid ah saraakiisha dowladdu shaqadani waxa ay bilaabantay kadib weeraradii israa'el sida uu sarkaalkaasi sheegay dowladda britain ayaa marar badan sheegtay inay garab taagan tahay israa'el iyadoo ay dhowaan khasab ku noqotay in guddoomiyaha xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ah ee britain uu dib u saxo hadal uu ku taageeray israa'el kadib markii lagu eedeeyey inaanu ka hadal dadka shacabka ah ee caruurta ku jirto ee ku dhintay ee duqaymaha israa'el cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
soomaalida ku nool dalka canada gaar ahaan magaalada toronto ayaa dadaal badan ku bixinaya helista xarumo dhaqan iyo madadaalo u gaar ah taasoo dad badan ay u arkaan in wax looga qaban karo dhibaatooyinka ay la daalaadhacayaan bulshada waryaheena xuseen nuur xaaje ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada toronto soomaalida ayaa in ka badan soddon sano degan magaaladan toronto iyo guud ahaan dalkan kanada waxay ka mid yihiin bulshooyinka lagu tiriyo kuwa dhaqaalahoodu hooseeyo islamarkaana wajaha dhibaatooyin ay ka mid yihiin dilalka dhallinyarada helista xarumo u gaar ah soomaalidu waxay dad badan u arkaan muhiimad weyn oo wax badan ku soo kordhin karta dhexdooda farxaan cali jimcaale wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanada soomaalida ee degan magaaladan toronto waxaan weydiiyey waxay hortaagan soomaalidu inay yeeshaan xarumo u gaar ah si lamida bulshooyinka qaar ee ku nool dalkan kanada xuseen communitiyada dalkan degan intooda badan waxay leeyihiin xarumo community oo loogu shaqeeyo communitigaas ama bulshooyinka qaybahooda kala duwan sida meel lagu ciyaaro meel lagu shiro meelo mataqaanaa markay communitiyada amaha bulshooyinka ay qabaan xaflada ay ku qabsadaan si lamida waxaa la filayay bacdamaa ay soomaalida tahay bulshooyinka ugu badan ee dalkan degan qaar ka mid ah in ay iyadana sidaasoo kale lahaadaan meelo ay ku shiraan meelo ay ku kulmaan xafiisyo meel carruurta lagu ciyaarsiiyo garoomo isboorti meelo lagu dabaasho waxyaaba badan inay lahaadaanay ahayd laakiin nasiib daro ma laha soomaalida baahida ah inay lahaadaanna aad iyo aaday u badan tahay inay meelaha lahaadaan sababtoo ah dalkan sidaad ka warqabto dadku waa mashquul waa xariirsan yihiin bilina lagu jiraa meelo lagu soo baxo laisku yimaado lagu kulmo carruurta lagu ciyaarsiiyo waa lagama maarmaan runtii waxaad moodaa in soomaalida ay ka gaabisay sababo la xiriira isqabqabsiga soomaalida iyo isku xirnaan la-aanta iyo waxyaabo badan oo soomaalida ku kala dhex jira ayaa jira u diidaya kadib dadaal ay bilaabeen dhalinyaro ku dhashay dalkan golaha deegaanka ee magaaladan toronto ayaa ansixiyey bartamaha sanadkii hore mooshin ay golaha horgeysay farancis nansiata oo ka tirsan golaha deegaanka lagana soo doorto waaxda shanaad ee xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee york south western tallaabadan ayaa ah tan ugu dhow ee ay soomaalida toronto ku yeelan karaan xarun ay wax walba u dhamaystiran yihiin walow hirgelinteedu ay u baahan tahay dhaqaalo badan oo ka timaada dhanka dowladda iyo bulshada dhexdeeda faadumo sheekh ciise waxa ay jaamacadda york university ka barataa xiriirka caalamiga ah waxayna ka mid tahay dhallinyarada soomaalida ee degan magaaladan waxay rumaysan tahay in helista xarumo dhaqan iyo madadaalo ay yihiin kuwa lagu badbaadin karo dhallinyarada soomaalida oo la kulma dhibaatooyin kala duwan waxaa jiro dhibaatooyin badan oo dhalinyarada soomaalida haysto u weynta arrimaha daroogada dilalka faraha badan ee maaragtay communityga dhex jiro marka waxaa laga yaabaa haddii meeshan la furo xaruntan madadaalada haddii loo furo dhalinyarada inay maaragtay ay ka weecin karto dhibaatooyinka haddirtaan haysto wacyigelin badan ay ka heli karaan dad waaweynaa meesha imaanaya waxaa imaan karo wadaada imaan karo waxaa imaan karo dad maaragtay athletes ee maaragtay dad badan oo maaragtay ay ku dayan karaan imaan karo marka arrin fiican waa koley oo maaragtay communityga u wanaagsan marka laga soo tago dhalinyarada sidoo kale helista xarumo ay maamulaan soomaalidu waxay caawin kartaa dadka da-da ah waatan shamse cilmi oo ka mid a dad badan oo sidaasi aaminsan waalidiintu waxay ku dhiban yihiin afka luuqadii ingiriisiga ahaa waxay ku dhiban yihiin dhaqankii xataa kanadiankii waxay rabaan meelay iyaga ay maaragtay ay ku degan yihiin say rabaan wax ugu sheegan karaan say rabaan wax uga dacwoon karaan inay helaan qof afkiis fahmaya qof dabeecadii meeshaan fahmaya inay helaan islamarkaasaytana caruurtana waxay ugu fiican tahay in ay iyagana helaan xarun ay isugu yimaadaan oo maaragtay ayagana markaaseeto ilaaha dhibka badbaadin karee dhib uun uun ay ka badbaadaan si ay isugu kulmaan meel lagu kulmana aan yeelanno farxaan cali jumcaale ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dadaalada ay wadaan dhalinyarada soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalkan waxaan aad ugu hanweynahay xuseenow in ay jiraan dhalinyaro yaryar ee dalkan ku dhashay ama ayagoo yar la keenay oo mentaalitiga ama aragtida soomaalida dalka ka timid ama kuwa ayagoo waaweyn yimid ka duwan oo bulshooyinka kale ku dabeecadda ah la jaan qaadi kara waxaan rajaynaynaa marka mustaqbalka dhow in ay dhalinyaradaasi ay meelo xarumo oo bulshada soomaalida ay leedahay inay agaasimaan oo ay furaan dowladdana kasoo dhammaystaan inay ku heshiiyaan insha allah waxaa jirta dadaal lagu doonayo in soomaalida loogu furo xarun ay ku kulmaan xafladaha ku qabsadaan munaasabadaha ku qabsadaan carruurta ku ceersiiyaan isboortis ku ciyaaraan ku dabaashaan xaruntaasi dowladda hoose ee magaalada toronto way gudbisay waxaana xaruntaasi horboodaya wiilal yaryar oo qaarkoodna halkan ku dhasheen qaarna kusoo koreen lama oga goorta ay miradhal noqon doonaan dadaalada socda balse waxay bulshadu isku raacsan yihiin baahida la xiriirta helista xarumo soomaalida u gaara xuseen nuur xaaji v o a toronto
mas-uuliyiinta nigeria ayaa raadinaya inay ansixiyaan sharci siinaya dowladda awood ay ku maamusho aaladaha dijitaalka ah ee dalkaasi oo dhan taageerayaasha ayaa sheegay in baraha bulshada loo adeegsaday in lagu faafiyo been abuur khatar ku ah nafta iyo maalka laakiin dadka kasoo horjeeda ayaa sheegaya inay tahay iskuday lagu doonayo in lagu caburiyo xorriyadda hadalka iyo fikradaha diidan timore obieso ayaa sheekadan kasoo diray abuuja waa kan jamaal axmed cismaan oo noo soo jeediya lixdii sane ee lasoo dhaafay juda inmandi waxa uu caan ku ahaa isticmaalka baraha bulshada isaga oo ka faallooda arrimaha qaranka sida arxandarrada booliiska inmandi waxa uu leeyahay in ka badan laba boqol iyo lixdan kun oo qof oo raacsan bartiisa x oo hore loo yaqin twitter waan ka qaybgalay waan qorshaynay waxaannu samaynay waxyaabo badan intaas kadib xiriirkeennu wuu ballaartay waxaan bartay dad badan oo kale oo u dhaqdhaqaaqa baraha bulshada laakiin markii caanimadiisu ay kobocday waxaa sidoo kale kordhay caqabadaha bishii maaj nmandi waxaa xidhay waaxda adeegga dowladda ee nigeria ama d s s sababo la xidhiira qoraal uu baraha bulshada ka soo dhigay ganacsado saameyn lahaa maamulka ayaa nmandi ku eedeeyey inuu internetka ku handado dadka sumcaddil iyo handadaad dambeedeedna uu ka geysto waxa uu xidhnaa dacwad la-aan muddo toddobaad ah ilaa ay dadka u dhaqdhaqaaqda xuquuqda ay ka dhiidhiyeen hargeysa waana la sii daayey markii dambe isagoo hadda sugaya maxkamad mandi ayaa sheegay in maalmahan uu dareemayo khatar meel kasta uu tago marka laga soo tago xariga boliiska iyo d s s waxaan la kulmay caqabado badan hanjabaado aniga iga dhana qoyskayga ma aado oo keliya meelaha sababtoo ah waxaan ogahay in aan leeyahay cadowga waxaa jira dad igu arki doonaa halkan maanta oo jeclaan lahaa inay dilaan dadka reer nigeria ayaa si weyn u isticmaala baraha bulshada waxayna inta badan galaan aaladaha dijitaalka si ay u dhaleeciyaan siyaasadaha dowladda ayna u dalbadaan maamul wanaag laakiin mas-uuliyiinta nigeria ayaa ku doodayeen isticmaalka baraha bulshada ee aan sharciyaysnayn uu inta badan ka dhasho dhibaatooyin oo ay ku jiraan khataro dhinaca ammaanka ah bishan mas-uuliyiintu waxay soo saareen hindise sharciyeed siinaya guddiga warbaahinta qaranka xaquuq ay ku xakamayn karaan baraha bulshada dhaqdhaqaaqayaasha ayaa sidoo kale sheegaya inay tahay iskuday lagu doonayo in lagu caburiyo xorriyadda hadalka kalowole olowadare waa agaasime ku-xigeenka mashruuca la xisaabtanka xuquuqda dhaqaalaha nigeria ee loo soo gaabiyo sirab taas asal ahaan waa sababta waxaa saldhigga u ah tallaabooyinka kala gedwanaa ee ay qaadeen maamulo kala gedisan oo ay ku jiraan kuwii ka horreeyey kuwan si ay u xakameeyaan baraha bulshada cabsida iyo walwalku woo jiraa laakiin waa la arki karaa inkasta oo uu sharcigan u ekaan karayo mid hagaagsan haddana sharciga xitaa ayaa la samayn karaya laakiin isticmaalka sharciyadaasi sida laga soo dhehday sharciyo kale oo ku jiro sharciga dembiyada internetka ayaa muujinaya u janjeeritaanka mas-uuliyiinta nigeria inay u isticmaalaan sharciyadaasi si ay u xakameeyaan xaquuqda aadanaha sarab ayaa ka xusitay dowladda nigeria inay laasho sharcigaasi kii nigeria waxaa meesha ay ka saartay sharci lagu maamulayo baraha bulshada kadib markii uu horseeday mudaharaadyo ka dhacay waddooyinka laakiin qaar ka mida muwaadiniinta sida gift inwanze oo degan abuja ayaa sheegaya in laga yaabo dowladdu inay gar leedahay nigeriyiintu ma yaqaanaan habka loo maareeyo xogta marka marka ay helaan tafaasiishan waxay la aadaan baraha bulshada iyagoo oo bumbuuninaya xaaladda marka haddii aan awoodno in aan nidaaminno waxa soo gala baraha bulshada ee ku aadan waddankan waxay qaadan doontaa wakhti dheer hindis sharciyeedka ayaa baarlamaanka laga hor akhriyey balse waxa uu u baahan yahay dhegaysiga bulsho iyo in madaxweynuhu ansixiyo ka hor inta uusan sharci noqonin
mahadsanid jamaal axmed cismaan markana dhegeystayaal gabagabada idaacadda la soo gaara waxaan idiin soo qabanaynaa codka macaanee hibe maxamed hudoon hiba nuure iyo cabdiqaadir xasan nageeye ee banaxariista jannaha ka waraabiya heestii rooble
iyo kii rafaade raaskiisu maran yahay rugma wada degaano loma wada riyaaqe waan ku rakadayo rayigiyaan leeyaan ka raaridaye waan ku rakadayo rayigiyaan leeyaan ka raaridaye sida roobgudo ramastiina bixiyaad nafta raali gelise rabbigay ka yaabo rabbigay ka yaabo ama raali noqo ama raadso meel kale rabbigay ka yaabo rabbigay ka yaabo ama raali noqo ama raadso meel kale
nin rafaadi jiray abid markuu raaxa weyn helo barankuu hora u maray raacda ugu ma laabtee waa ka sii rocleyna ilaa waa ku rubad go'ay nin rafaadi jiray abid markuu raaxa weyn helo barankuu hora u maray raacda ugu ma laabtee waa ka sii rocleyna ilaa waa ku rubad go'ay markii aan ku rabay baad raadhkayga goysood mid kaloo ruxulayse markii aan ku rabay baad
heestaasina waxay gabogabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
reeryadaa ku saare kiilayga rogayba reeryadaa ku saare anna kaama ridaye ruuxaagayga qaadi